galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
galab wanaagsan khiyaartana dhagaysanaysay waa khamiis siddeed iyo labaatanka bisha sebtembar labada kun iyo toddobiiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o e somaali com idaacaddeeda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu waa sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo soo saaree amar ay duulimaadyada kaga mamnuucayaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan waxaa jira wadahadallo iyo waxyaaba qaar oo lagu heshtiyo hordhaca sidaas sidaasle ajligeed marka waxaa tan kalifaysa in aysan jirin ama aysan imaanin culays kale oo ka imaada dowladda dhexe ujeedka ugu weyn ee wareegsadan waxay ahayd in la hakad geliyo diyaaradihii kusoo wajahnaa deegaanada iyo degmooyinka aan ka talin sidoo kale waxaannu idiin haynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ku soo bandhigtay rag la sheegay inay warqado cabsigelina magaalada ku daadiyeen iyo kuwo lahaa madbacado lagu eedeeyey inay al-shabaab ka caawiyaan faahfaahinta amaba faafinta fariimaha cabsigelinta ah iyo dukumentiyo been abuura
iyadoo dowladda magaalada muqdisho ay ka taliso in madbacada ay jiraan ee wax daawacayaan ee wixii kale loo baahdo ama dowladda qaarkood dhahayaan ma daawici karno baqayna naftaa hal maray go'daa haddaa qofka ugu fiican tahay uu shabaab ku nabadgeliyo maalintuu qof raadsanaya meel uu qarxinaya qaraxasaad inaad timaada laga yaaba
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka mid a wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee booqanaya dalka sacuudi arabiya iyo sidoo kale warbixin loo gudbiyey qaramada midoobay oo lagu eedeeyey in xaaladda xuquuqda aadanaha soomaaliya ay soo hagaagayso welina ay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban barnaamijkii dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda duulista hawada ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo keliya ay awood u leedahay go-aanka gaarista arrimaha duulimaadka waddanka hadalkan ayaa yimid kadib markii maamulka galmudug uu soo saaray amar uu duulimaad kaga mamnuucayo magaalooyinka uu ka taliyo marka laga reebo duulimaadyada ciidamada amisom ee gobolka ku sugan iyo kuwa gargaarka marayaha guud ee hay-adda saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya yuusuf cabdi cabdulle yuusuf jaalle oo v o a la hadlay ayaa sheegay in hay-adda duulista hawada ee dowladda federaaliga keliya ay tahay midda awoodda u leh amar kasta oo lagu joojinayo duulimaadyada waddanka soomaaliya amarka galmudug ee mamnuucista duulimaadyada ayaa lagu shaaciyey wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanka galmudugna ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen
wakiillo ka socda shirkadda twitter-ka ayaa la filayaa khamiistan maanta ah inay la kulmaan xubno ka socda guddiyada mukhaabaraadka labada aqal ee wakiilada iyo sanadka maraykanka si loo raadiyo faahfaahin ku saabsan xidhiirka ka dhexeeya guushii doorashada madaxweyne donald trump ee sanadkii hore iyo dalka ruushka kulamadaasi oo albaabada laysku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog lagu ururinayey oo dhacay bishan horaanteedii kuwaasi oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socday shirkadda facebook kuwaasi oo sheegay in ay jireen ilaa saddex kun oo xayeysiisyo lagu baahiyey facebooka oo lagu siyaasad iyo arrimaha bulshada ku saabsanaa kuwaasi oo lagu taageerayay trump lana la xidhiidhinayo dalka ruushka hore waxa ay guddiyadani ula kulmeen facebook iyo google shirkadahaasi waxaana u ballansan twitter-ka mas-uuliyiin ka socota
xogeyaha difaaca maraykanka jim maris ayaa sheegay in maraykanka uusan gacmaha ka laaban doonin waddanka afghanistan iyo dagaalka halkaasi ka soconaya innaga oo adeegsanayna qorshayaasheenna cusub ee koonfurta aasiya waxaan awood u yeelan doonaa inaan taageerno afghanistan iyadoo ciidamadeennana ay cadaadis saari doonaan argagixisada ayuu yiri jim maris isagoo ku sugan magaalada kaabuul arbacadii shalay afghanistan ugama tegi doono cadow aan araxan lahayn oo doonaya inay xukun ku qabsadaan in ay dadka laayaan ayuu maris sheegay qorshaha cusub ee madaxweyne trump ee uu ku dhawaaqay bishii tagtay ee ku aadan xaaladda waddanka afghanistan ayaa kaalin wanaagsan ka geysan karaysa xaaladda waddankaasi iyadoo sidoo kale wadamada la dariska ahi sida indiya oo kale ay door weyn ka ciyaari doonaan xal u helidda waddanka afghanistan iyadoo ay dadka kurdiyiinta ahi u dabaaldegayaan guushii ballaadhnayd ee ka soo baxday aftidii codaynta loo qaaday si ay u noqdaan dal madax bannaan ayay dowladda ciraaq qaaday tallaabooyin ay ku carqaladaynayso oo ay ku cadaadinayaan gobolkaasi laga yaabo inuu ka go'o ciraaq waxaanay wacad ku mareen in ay hawada ku xidi doonaan islamarkaana ay ku biiri doonaan dhaqdhaqaaqyada militariga ee turkigu samaynayo baarlamaanka dalka ciraaq ayaa codbixintaasi ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka dalkaasi ciraaq waxaanay ka dalbadeen ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi in uu ciidamo u diro goobaha saliidda laga qodo ee ku yaala gobolada ay turkidu ay leeyihiin kurdidu war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa lagu sheegay in master cabaadi maanta oo khamiisa uu khadka telefoonka kula xidhiidhay dhiggiisa dalka turkiga binali yidrim waxaana la sheegay in ra-iisul wasaaruhu dalkaasi turkigu uu u sheegay in ay garab taagnaan doonaan dalka iyo dowladda ciraaq si kasta oo ay u sii jiri karto midnimada waddankaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a warar ku saabsan galmudug ayaa inoo soo socda balse aynu ku horreyno muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo bandhigay ragga ciidamada biliiska ay soo qabteen kuwaasoo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen warqado cabsigelin oo muqdisho lagu daadiyey iyo madbacdo la sheegay inay al-shabaab ka caawinayeen daabicidda fariimaha iyo dukumiintada been abuurka ah waryaha v o a ee muqdisho saynab abuukar ayaa muqdisho warbixintan ka soo dirtay wasaaradda amniga gudaha oo ay weheliyaan taliska booliska gobolka banaadir ayaa ragga lagu soo bandhigay magaalada muqdisho ku sheegay inay isugu jiraan qaar warqado digniin ku daadiyay dhowaan xaafadaha magaalada muqdisho iyo dadkii daabacay warqadahaasi hay-adaha ammaanka ayaa sidoo kale soo bandhigay qalab ka koobnaa kombyuutaro iyo qalabka wax lagu daabaco taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in howlgal kadib inay ku guulaysteen in raggan ay gacanta kusoo dhigaan waxaa dhacay dukumenti been abuur ah madbacdo sameeyo oo argixisada isticmaalaysa ayaa argixisadu isticmaashay ciidanka booliiska soomaaliyeed hoggaanka baarista dembiyada iyo qaybta booliiska galbeed waxaan si gaar ah ugu mahad celinaa hoggaanka baarista dembiyada iyo qaybta boliiska galbeed tallaabo fiican ay qaadeen waxaa la soo qabtay oo lagu guulaystay dukumentiyadii been abuurka ahaa iyo waxaa la qabtay argagixisada dad u adeegayay oo sameeyey warqado dadka lagu qalqalgelinaya hadduu ilaahay ilaahna tallaabaa laga qaadi doonaa wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar ducaali islow oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in raggan xarumo wax lagu daabaco inay ku lahaayeen magaalada muqdisho kuwaasoo lagu sameeyey sida uu yiray warqado been abuur ah iyo kuwo lagu cabsigelinaya shacabka ku nool magaalada muqdisho kuwo badanna ay ku raad joogaan waad aragteen meediha waa la tusay waa ku mahadsiin ciidanka soo qabtay abaalmarana waa siin doonnaa laakiin madbacadaas keliya maahan aniga halkan taagan waxaan xusuustaa in markaan golaha wasiirada geenaya sharciga la dagaalanka argagixisada ee shaqaalaha wasaarada ii soo sheegeen in madbaacada ka mid ah ee diideen ay dhaheen sharciga la dagaalanka argagixisa ma barintigareen waa baqayna marka waxaa nasiib dara ah iyadoo dowladda magaalada muqdisho ay ka taliso in madbacada ay jiraan ay wax daawacayaan ee wixii kale loo baahdo ama dowladdan qaarkood dhahayaan ma daawici karno waa baqayna hore si loo sheego waayo naftaa hal maray go'daa haddaa qofka ugu fiican tahay uu shabaab ku nabadgeliyo maalintuu qof raadsanaya meel uu qarxinaya qaraxasaad inaad timaada laga yaaba waana ku dhimanaysaa tallaabadan ayaa timid sida wasiirku uu sheegay markii xaafado ka mid ah magaalada muqdisho lagu daadiyey warqada shacabka looga digayo in ay la shaqeeyaan dowladda amaba ay ka mid noqdaan mashruuca shaqa abuurista ee gobolka banaadir marka waxaa nasiib dara ah waraaqahay daadinaya oo tan ka mid waxay caddaynaysaa inay leeyihiin dhallinyarada jaamacaday ka soo baxeen yana shaqaysan guryahooda iska fadhiista ma shaqay u hayaan ma shaqay siin karaan shabaab dhallinyaro may inay qor u dhiibaan maahane wax kale ma siin karaan marka dhallinyarada waxaan ku boorinayaa in hadduu alla yidhaahdo ay ku kalsoonaadaan dowladdooda inay ku kalsoonaadaan hogaankooda hadday haystaan waxaan rabaa inayna arrintaasi ayna gadaal uga laabanin ayna tagaan qoraalku waxaa ka mid waxay leeyihin degmooyinka iyana tegin iyana shaqo raadsanin waalidka dhalay ardaydaas jaamacadda ka soo baxday mudday waxbaraayeen marka eega madbaadayan waxaasoo dhan waa naflacaari shabaabku way noogu dhex jiraan waa ogsoonahay waanu ku dawa taagannahay madbacdaha kale waa soo qaban doonaa hadduu alla yidhaahdo si kastoo ay tahay ragga ay warbaahinta u soo bandhigtay dowladda waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo dadka reer muqdisho intooda badan ay u yaqaanaan idaacadda wareegta sidoo kalena qoraalada la xiriira dhacdooyinka yaabka leh ee gudaha waddanka iyo dunida ka dhaca ku iibin jiray magaalada muqdisho saynab abukar maxamed v o a muqdisho
wararka ka imanaya magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in maamul goboleedka galmudug uu soo saaray amar ay ku joojinayaan dhammaan duulimaadyadii tegayay galmudug marka laga reebo kuwa gargaarka sida iyo kuwa ciidamada amisom ee gobolka ku sugan duulimaadyada waxaa laga joojiyey galmudug laga bilaabo maanta ilaa amar dambe ka soo baxayo amarkan ayaa lagu shaaciyey wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf oo dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba wareegtadaasi wuxuu ka waraystay afhayeenka madaxtooyada galmudug cabdilaahi xaashi oo ku magac dheer roobda-ay
waa maadsan tahay colaad wareegto ayuu soo saaray xalayto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaan wareegtadan ujeedadeedu ay ahayd in la hakiyo dulimaadyadii soo gaari jiray magaalooyinka ay xukunto galmudug guud ahaan waxaana wareegtadan lagu sheegay in hakad la geliyo ama la joojiyo dhammaan dulimaadyadii soo gaari jiray iyadoo si toos wareegtadan ay ugu socotay wasaaradda gaadiid socodka iyo dhulka galmudug wasaaradda amniga iyo hay-adda socdaalka iyo saadaasha hawada soomaaliya iyo dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee iyagu galmudug yimaada marka maxay tahay ujeeddada ka dambeysa amarkan galmudug ay ku joojinayso duulimaadyada ee ku soo beegmay xilli xumad siyaasadeed ay ka ogan tahay gobolka waa maadsan tahay colaad sida og tahay galmudug waxaa shalay soo gaaray guddi isugu jira xildhibaano labada aqal oo dowladda ka tirsan siyaasiyiin iyo dad danaynayay in ay xaliyaan duldaleelada yar ee jira waxaana shalay ilaa iyo hadda aan kula hadlayo socda shareer gooni gooni ah iyo kuwo la isugu keenay madaxda dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaa jira wadahadallo iyo waxyaaba qaar oo lagu heshiiyo hordhaca sidaas sidaas la ajligeed marka waxaa tan kalifaysa in aysan jirin ama aysan imaanin culays kale oo ka imaada dowladda dhexe ujeedka ugu weyn ee wareegtadan waxay ahayd in la hakadgeliyo diyaaradihii kusoo wajahnaa deegaanada iyo degmooyinka aan ka talin arrinta khilaafka ka dhalisay galmudug ee ilaa maanta maamulku la daala dhacayo waxay ahayd in maamul goboleedyadu ay qaarkood farageliyeen waxyaaba dastuurku awood u siinayo dowladda federaalka oo keliyana go-aan ka gaarto oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dibadda khilaafkii qaliijka haatanna waxaad ku xadgudbaysaan qodob kale oo waxaad socdaalkiibaad amar ku soo rogaysaan arrintaasoo ma sii hurinayso khilaafkii iyo xiisaddii idinka dhexaysay maamul ahaan iyo dowladda dadka hadda anagu aan u sababeynayno oo aan joojinayno oo aan diidannahay in ay sii huriyaan waa dad dowladda soomaaliya magaceeda dadka ku matalo waaye marka anagu waxaan diidannahay wixii wadahadaladii xildhibaanadii kaxamar ka yimid iyo heshiisyadii la gaaray waxaa jira dad intaba aanan ogolayn oo raba in hadda iyo burbur ay ku furaan ama dhibaato ay ka sameeyaan sidaas la ajligeed ayaan waxaan ku gaarnay go-aan in la hakiyo duulmaadyadii xamar ka imaan lahaa si aysan usii dhicin waxyaabihii hadda la gaaray inay burburaan ayaan u joojinay laakiin cabdulaahi markaad fiiriso waxaa warsaxaafadeedka ku jira in diyaaradaha amisom loo ogol yahay ama ciidamada amisom inay yimaadaan deegaanada galmudug iyo kuwa gargaarka kuwa laftirkooda ciddii doonaysa inay soo raacdo oo cadaado ku timaado maxaa diidaya waa mahadsan tahay horta taasna waxaan u sameynay xaalad jirta oo dee dhulka abaaro badan ayaa iska jira waxaan ogolaanay inay yimaadaan diyaaradaha wada gargaarka iyo sidoo kale kuwa ciidamada amisom oo iyagu sector ama xarun kuleh halkan waxaana keenan waxa waaye iyadu marxalada waaye
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada galmudug cabdulaahi xaashi roob da-ay oo u waramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu la xidhiidhnay waaxda duulista iyo hawada ee dowladda federaalk soomaaliya si aanu wax uga weydiina arrintan maareeyaha guud ee hay-adaasi yuusuf cabdi cabdulle jaalle ayaa v o edu la hadlay waxaana uu ka cudur daartay inuu waraysi bixiyo laakiin waxa uu ku gaabsaday in hay-adda duulista hawada ee dowladda federaalk oo keliyihii ay tahay midda awoodda u leh amar kasta oo lagu joojinayo duulimaadyada soomaaliya
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaa duule naga dhegaysanaysaan waa v o a warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in horumar muuqda laga sameeyey xaaladda xuquuqul insaanka ee soomaaliya laakiin waxay warbixintu dhinaca kala xuustay in weli ay jiraan caqabado waaweyn oo horyaalla in horumarkaasi uu hore u sii socdo gaar ahaan colaado abaaro iyo saboolnimo isbiirsaday ay arrimahaasi sabab u yihiin wariyaha v o a liisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada geneva waxaase warbixintaasi noo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar
warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saamaynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey mid ka mid a arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka milatariga iyo dad shacab ah waxaana laaya ururka al-shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa jidgooyooyin shirqool kala duwan iyo weliba weeraro goonigoonni ah oo lagu soo qaado warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhex mara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah hase yeeshee qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta soomaaliya taas oo xaaladana uga sii dartay bahame nayanduuga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac lixaad leh isagaoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan
have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country and many of them have ended up in slave-like conditions in dhalinyarada soomaaliyeed waxay dhibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda yurub dhowaan uunbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen tobannaan dhallinyaro ah oo soomaali ah xilli ay u safrayeen dalka yeman qaar badan oo ka mid a dhallinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday ayuu yidhi nayanduuga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafadduna marar badan la kulanto weerarro loo geysto iyo xadhig
warbixintii wariyaha v o a liisa shlein ayay taasi ahayd ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo jeedinayay
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday human rights watch ayaa dhowaanta soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheere etoobiya waxay gaadhaa kuwa ka qaxay hay-adda ayaa si gaara warbixintan xoogga ugu saartay dad qaxootiya oo lagu dhibaateeyey dalal ka baxsan etoobiya gaar ahaana kenya waxaana warbixinta lagu xusay wareejintii sarkaal ka tirsan ururka ownlf oo dowladda soomaaliya ay ku wareejisay dalka etoobiya wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba arrintan ka waraystay felix horn oo ah cilmi baadhe ka tirsan hay-adda human rights watch islamarkaana ah ninka qoray warbixintan kadib warbixintan ayaanu nooga diyaariyey waraysigaasi
human rights watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhowaan xooga ku saartay qaxootiga ethoobiyaanka ah ee ku nool magaalada nairobi ee caasimadda kenya oo ay sheegtay in lagula kaco xadgudubyo iyo handadaad sida ku qoran warbixinta warqadda dhowaan loo diray booliiska kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay-adda human rights watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay islamarkaana su-aalo lagu horweydiiyey saraakiil ethoobiyan ah gudaha magaalada nairobi iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan ethoobiya sida warbixinta lagu qoray qaar badan oo dadkaasi ka mid a ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwo ethoobiya looga soo dirayey iyo kuwo kenya dhexdeeda ah felix hon oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska afrika ee hay-adda human rights watch warbixintanna qoray ayaan weydiiyey cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi megagalyadoonka ah
Uh, Kenyan police or unknown Kenyan individuals. Um, a number of Kenyan police uh, spoke to us as well.
felix waxa uu yidhi shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray waxaana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad lala xiriiriyey dowladda ethoobiya ethoobiya laftigeeda ciidamada booliska kenya ama shakhsiyaad aan la aqoon oo kenyan ah qaar ka mid ah booliska kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda ethoobiya ee kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay ethoobiya danaynayso ama in dadkaasi magangelidoonka ah loo cagajugleeyo buu yidhi kiisaska ugu daran buu yidhi ee aan aragnay waxa ka mid ahaa inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mida oo la qabtay dibna loogu celiyey ethoobiya tiro ka mid a ayaan waraysanay buu yidhi kuwa oo noo sheegay in la jir dilay ka hor inta aan lagu celin ethoobiya iyo markii lagu celiyey labadaba arrintan waa arrin khatara buu yidhi oo cabsi ku abuurtay dad magangelyadoon ah oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan difaacna ay ka helaan warbixinta hay-adda human rights watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha ethoobiya ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mida dadka qaxootiga ah si ay uga soo warramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaalaysiiyana loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dibudejin loogu samaynayo meelo uu ka mid yahay maraykanka felix ayaan weydiiyey cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado It, it varies quite a bit. I mean, with in terms of the, the sort of low level harassment, the phone calls, or the you know the guy on the street corner who says, you know, we know what you were doing back in Ethiopia. Watch yourself. For them, it, it's it's a wide range of.
waxau yidhi aad bay u kala duwan yihiin waxaana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada loogu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay is-ilaali haddii aad mucaarado dowladda ama kuwo loogu hanjabayo in la waxyeeleeyo eheladooda ethoobiya ku sugan laakiin waxaa run ahaantii khatarta ugu weyn beegsigan ugu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warrama dhibaatada waryaal baa ku jira siyaasiyiinna way ku jiraan hay-addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga ethoobiyaanka inaysan ku ekayn kenya oo keliya laakiin waddamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha dad warbaahinta bulshada wax ku qora siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga waxay sheegtay hay-addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti ethoobiyan iyo kuwo magangelyadoon ah oo laga soo qafaashay uganda sudan jabuuti iyo meelo kale hay-addu waxay intaasi ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin waddamo kala haysta sidoo kale loo gacan geliyey ethoobiya iyadoo aan loo marin waddo sharciya waxaa ka mid ah dadkaasi bay tiri hay-addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin britain norway sudaanta koonfureed iyo soomaaliya oo ay sheegeen inay dhowaan dowladdu u dhiibtay ethoobiya sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka onelef haddaba dadkan sharciyadee loo maraa si loogu wareejiyo dowladda markaa doonaysa su-aashaasi ayaan weydiiyey felix hon Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there, you know, there's EGAD has an extradition agreement. We, we heard lots of rumors, I guess I would call them, of, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and uh, and Yemen um, and, and Ethiopia. But, uh, but, but we runtii waa su-aal wanaagsan buu yidhi waana wax aan isku dayeyno inaan gunteeda gaarno waxaa nagu maqaalaa in urur goboleedka igaad uu leeyahay heshiis isku wareejinta maxaabiista ah waxaa kaloo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis labageesooda oo u dhexeeya jabuuti yemen iyo ethoobiya laakiin waxay ila tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisasa kenya oo muujinaya inaan loo marin wax sharciya ama heshiisa dadkaasi la wareejiyey waxaa dhacay dad boolisku ay soo qabteen saldhigyada kenya ay ku xireen magaalada nairobi kadibna ethoobiya lagu celiyey marka laga reebo qaar ka mida booliska oo noo sheegay inay jirto wada shaqayn ka dhexaysa safaaradda ethoobiya ee nairobi iyo booliska ma hayno faahfaahin intaasi ka badan waa un wax ku dhaca si musuq maasuqa oo aan u ekayn heshiis laba dowladood ka dhexeeya felix hon ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay-adahoodu kala socoto cabdikariin qalbi dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay-adda onelef ee ay wareejiso dowladda soomaaliya that, that's a, that's another sort of uh, example of this. I mean, it's a bit different from the others because I, you know, I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that, that I've referred to in Kenya.
waa tusaale kale oo dadka magangelya doonka ah dhibaatada lagu hayo ka mid ah laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dowladda ethoobiya iyadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay laakiin kiisaska kale ee aan kuu sheegay ee kenya ka dhacay waxaa cad in dowladda ethoobiya ay iyadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaara raaraadinaysay iyadoo u maraysa hay-adaha ammaanka ee waddamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan laakiin wax badan kama hayo buu yidhi arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka o n lf waxaa kaleoo aan horay u diiwaangelinay buu yidhi shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray somalilan puntland yemen sudan sudaanta koonfureed kenya iyo masar oo markii dambena etoobiya gacanta u galay waxaase in carabka lagu adkeeyo ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yidhi meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan warbixinta human rights watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocana ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah taasoo ka celin karta inay si caadiya u noolaadaan shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin mahadsaned maxamed colaad xasanoo warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa aan inoo soo qabto fanaaniinta axmed saki iyo nasteexo indho
VOA.
waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal goorra waxaad maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar oo isaga oo ka mid a wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee booqanaya dalka sacuudi arabiya sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubinta doodda gaaban iyo barnaamijka weydiiya dhakhtarka ha yeeshee mar kale kusoo dhowaada qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamkuan idin akhrino hay-adda duulista hawada ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo keliya uun ay awood u leedahay go-aanka gaadhista arrimaha duulimaadyada dalka hadalkan ayaa yimid kadib markii maamulka galmudug uu soo saaray amar uu duulimaadyada kaga mamnuucayo magaalooyinka uu ka taliyo marka laga reebo duulimaadyada ciidamada amisom ee gobolka ku sugan iyo kuwa gargaarka maariyaha guud ee hay-addaasi saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya yuusuf cabdi cabdulle yuusuf jaalleh oo v o a la hadlay ayaa sheegay in aysan maamulka galmudug awooddaasi lahayn
wakiillo ka socda shirkadda twitter ayaa la filayaa in khamiistan maanta ah ay la kulmaan xubno ka socda guddiyada mukhaabaraadka ee labada aqal ee wakiilada iyo sanadka maraykanka si loo raadiyo faahfaahin la xidhiidha xidhiirka ka dhexeeyey guushii madaxweyne trump ee sanadkii hore iyo dalka ruushka kulamadaasi oo albaabada la isku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog ururina oo dhacay bishan horaanteedii kuwaasi oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socda shirkadda facebook kuwaasi oo sheegay inay jireen ilaa saddex kun oo xayeysiisyo lagu baahiyey facebooka oo siyaasad iyo arrimaha bulshadaba isugu jiray kuwaasoo lala xidhiidhinayo dalka ruushka xogeyaha difaaca maraykanka jim maris ayaa sheegay in maraykanku uusan gacmaha ka laaban doonin dagaalka dalka afghanistan ka socda waxa uu kaabuul ka sheegay shalay mar uu halkaasi gaaray in iyagoo adeegsanaya qorshayaasha cusub ee koonfurta eshiya ay awood u yeelan doonaan inay taageeraan afghanistan waxa uu tilmaamay inaysan afghanistan uga tegi doonin sida uu yidhi meelo cadow oo aan araxan lahayn kaa uu doonaya in xukunku ay ku qabsadaan dagaal
iyadoo ay dadka kurdiyiinta u dabaaldegayaan guushii ballaadhnayd ee kasoo baxday aftidii codaynta loo qaaday inay noqdaan dal madax bannaan ayay dowladda ciraaq qaaday tallaabooyin ay ku cadaadinayso gobolkaasi oo laga yaabo inuu ciraaq ka go'o waxaanay wacad ku mareen in ay hawada ka xidhan doonaan islamarkaana ay ku biirayaan dhaqdhaqaaqyada milatari ee turkigu samaynayo baarlamaanka dalka ciraaq ayaa iyaguna codbixintaasi ku tilmaamay mid beelmarsan dastuurka dalkaasi waxaanay si ballaadhan ra-iisul wasaaraha xaydar al cabaadi uga codsadeen inuu ciidamo u diro goobaha saliidda laga soo saaro ee ku yaala gobolada kurdiyiinta
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a
aynu ku bilowna qaybteena dambe ee idaacadda ee dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay xiisadda ka dhaxaysa maamul goboleedyada soomaaliya ee ka dhalatay arrimaha khaliijka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar oo v o eda waraysi siiyey ayaa sheegay in maamul goboleedyada soomaaliya aanay haysan sharciyad ay dowlado shisheeye heshiis kula galaan oo ay tahay in hawshaasi ay uga dambeeyaan dowladda federaalka ah ee dhexe yuusuf garaad ayaa sheegay in dowladda dhexe ay diyaar u tahay inay dhegaysato oo qanciso wixii ay tabanayaan maamul goboleedyadu wasiirka oo ka mida wafdi la socda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka sacuudiga ayaa dhinaca kalena sheegay inay madaxda sacuudiga isku afkarteen inay iskaashi ka sameeyaan iyaga oo xusay inay si isbedel aanu u iman mowqif isbedel aanu ku iman mowqifkii dhexdhexaadnimo ee ay dowladda soomaaliya ka qaadatay xiisadda khaliijka wariyahayaga cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa yuusuf garaad cumar khadka skybe-ka ee magaalada riyaad ku waraystay waxaana ugu horreynta weydiiyey waxa ay ka wada hadleen madaxda sacuudiga iyo kuwa soomaaliya
waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka dalka sacuudiga waxaa kaloo is arkeen amiir ka leh dhaxalka boqortooyada sacuudiga oo madaxweynaha kusoo booqday qasriga uu degan yahay ugu yimid oo isagu halkan ku qaab- ay isku qaabileen wasiirka arrimaha dibadda ayaa kamid ahaa mas-uuliyiinta aan is aragnay waxaa kamid ahaa sanduuqa horumarinta sacuudiga marka mas-uuliyiin fara badan ayaan is aragnay runtiina waxay ahayd booqasho xilli ku haboon kusoo aaday si aad ahna ay u qiimeeyeen dadka sacuudiga iyo iyo boqortooyada soomaalida adduunka oo dhan waxay eh, indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tegay sacuudigu waxaana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii soomaaliya ee xiisadda khaliij ka taagan inuu wax iska bedeleen iyo in kale marka maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas arrintaasi cabdicasiis arrin laga soo gudbay ayay ahayd waxa hadda laga wada hadlaya waxa weeye waxa soo socda wixii lasoo dhaafay maaha wax laga sheekaysanayay marka sida labada dal ay isu kaashan karaan dhinacyada iska kaashan karaan dhinacyada sacuudigu gacan naga siin karo boqortooyadan oo oo dalkeenu hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag isaga jira horumarka aan isla samayn karno oo gacan naga siin karo sacuudigu ayaan ka wada hadalnay taasna runtii aad iyo aad ayaan isugu fahmnay xiriirka labada dalna uu usii xoogaystay marka waxba mowqifkii soomaaliya ee dhexdhexaadnimada oo dhinaciinna isbedel ku yimid ood sacuudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay taas mawduucba ma ahayn waa tahay n yuusuf waxaa jirta in madaxweynuhu markii la doortayba sacuudiga safarkii ugu horreeyay ku tegay ay dowladda sacuudigu ballanqaad lacageed samaysay n laakiin n sida wararkan ku helnay ballanqaadkaasi waxaa soo dhex galay mowqifkii soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay sacuudigu ka cadhoodeen iminka ballanqaadkii hore loo ballanqaaday n dowladda sacuudigu iminka diyaar ma u tahay inay ballanqaadkaasi iyo lacagihii ay boohday soomaaliya siiso cabdicasiis caro iyo wax lamid ah socdaalkan kuma saabsaneen sawiradaad ka garan kartaa haddaadan xataa xogtii dhegaysan statementyada meelaha kasoo baxay ayaad ka garan kartaa waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalna ay bilowdaan oo aan waqti fog ahayn marka waxa weeye sida aan kugu sheegay u qaadataan jecelahay xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay dhinacyadaas kala duwan ayaa laga wada hadlay isfaham qurux badan ayuuna ku dhammaaday martiqaadkii iyo ra'yigana waxaa lahaa boqortooyada sacuudiga marka xiriirkeenu maaha wax maalin iyo Waa laba tahay.
ku saabsan maaha waqti aan fogeyn waa tahay En, dhinaca soomaaliya haddaan kaa weydiiyo kolley madaxweynihii baad la socotaa En, soomaaliyana en, maalmihii dhowrkii cisho lasoo dhaafay waxaa en, saameyn weyn ku yeelatay xiisadan khaliijka ka taagan oo en, maamul goboleedyo ayagu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin En, dowladdii soomaaliya iyadoo mowqifkeeda way ku celisay toddobaadkii hore En, maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dowladda en, xiisada arintan en, khaliijka ka taagan saameyntay soomaaliya eh, ku abuurtay waxaan dhihi karaa saas cabdilcasiis horta cadooyinkan ugu dambeeyey ee hadda cadaaday iyo arrimahaas iyo annagu aan soo maarnayn mas-uuliyiintii dalka joogay ayaana ama em, em, ku howlan sidii em, nabadda loo ilaalin lahaa sidii sharciga loo ilaalin lahaa sidii isfahm dadka em, looga dhex eh, abuuri lahaa em, xildhibaano baarlamaan ka tirsan ayaa tegey marka dhankaas waxa weeye em, arrimahaas hadda ugu dambeeyey ma ma raba inaan dhex galo oo xogteedii ah- ah- ay iga kala dhiman tahay arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin een, een, dastuurku u fasaxaya ma aha Een, waxa weeye in la wada tashado in talo la keeno in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aan aad loogu qanacsanayn ama talo ka wanaagsan ba la hayo ee dowladda federaalka si sharciya iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira laakiin haddii dowlad goboleed waliba ee dowladdu raba heshiis la galo ama dowladdu raba dagaal ku qaado haddii markaa ma nihin marka taas waxay ila tahay inaan een, soo caqli celinno oo aan tashadno oo dastuurkan aan u hoggaansanano waa tahay laakiin en, eh, dowlad goboleedyadu iyaguna war-saxaafadeedkay soo saareen en, eh, waxay ku sh- eh, sheegayaan in arintan ay faraha ka sii baxayso oo ay walaac ka muujiyeen dowladdiina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa eedaynta iyagu idiin soo jeedinayana faragelinta maxaad ka odhan lahaydeen cabdicasiis anagu een, een, dastuurka maanan jebin haddii een, la keeno cadayna markaas annaga khalad ka leh laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa weeye een, maxaa laysku hayaa yaase is haya xukuumadda federaalka ah ama dowladda federaalka baan idhaahdo waxay madaxweyneyaasha gobolada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya degaankooda ka taliya een, dowladda federaalka ah la-aantood aanay socon karin u dhega nugul tala ka dhegaysanaysa haddii wax khaldan yihiin in la saxa diyaar u ah oo oo ka wada hadlaan marka waxay ila tahay ma aha inaan idaacadaha ka maqalno markii ugu horreysay oo ra'yi naga duwan ay qabaan inaan midba marka ka dhegaysano waxaan malaynayaa in laga qurux badan yahay
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar oo khadka skybe-ka ugu warramay wariyahayaga cabdicasiis xuseen cusmaan
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa muqdisho ka soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban maalmihii ugu dambeeyey khilaafaadyo ayaa waxaa ka soo ifbaxay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood kuwaasi oo madmadow soo kala dhex galeen iyadoo maamulada qaar sida galmudugna ay dowladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin xoogan ku hayaan arrimaha maamulada qaarkood haddaba khilaafaadyadani soo ifbaxay yaa sabab u ah dowladda dhexe mise maamul goboleedyada xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo loo yaqaan muumin greeg oo ka mid a odayaasha muqdisho cabdiraxmaan maalmihii dambe waan arkaynay dowladda iyo maamul goboleedyada khilaafaadyo ayaa ka dhex jira gaar ahaan hadda kan maamulka galmudug oo arrintiisa loo fadhiyo yaa la saari karaya khilaafkan yaa sabab u ah waa mahadsan tahay colaad iyo caaqilka waxaan kaloo maaragtay u mahad celinayaa bahda v o a iyo dhammaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee dhegaysanaya waxaa mas-uuliyaddaas qaadi kara oo sabab u ah dowladda dhexe federaalka soomaaliya caaqil mubin xoogay waxaan ugu aragti duwanahay dalka waxa mas-uuliyad ka ah dowladda dhexe federaalkana iyo dowladda dhexena hay-adana waa goonideeda ayagaa mab u madax bannaan federaalkuna wuxuu kala dhexeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iskale wax kasta
oo arrimaha dibadda markay tahay oo arrimaha dibadda markay federaal joogto markay federaal joogto wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iskale iyo laanta socdaalka wasaaradda gaashaadhigga qorshahaas saasay u degsan yihiin maamul goboleedyadu marka waxaad leedahay inay dhinac maraan sharci ma ahayn aad leedahay arrimahaas inay dhinac maraan ma ahayn sharci waa inaan dhinac mareen waa kugu soo laabanaya waa maqlaysaa caaqilku wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maamulada jira sharcigii dowladda u degsanaayba dhinac mareen uu leeyahay oo dhinaca federaalka ah runtii taas iyadoo laga fiirinayo laakiin xanmida xoogaa qodob dastuuriya qodobka konton iyo afraad iyo qodobka saddex konton iyo saddexaad ee dastuurka qaranka soomaaliyeed ee kumeelgaarka inuusan kala cadeynayn waxaad moodaa xoogaa inuu xiriir oo ka dhexeeya labadaas qodob ayna mudan tahay in dib eegis lagu sameeyo waa run in ay dowladda dhexe ay siyaasadda dibadda iyo difaaca iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta ee iyadu leedahay haddana waxaa kaloo jira in dowladda dhexe qodobka konton iyo saddexaadna uu qeexayaa in wixii masiiri ah dowladda dhexe ay kala tashato maamul goboleedyada taasaana runtii lagu hogaamin karaa muxuuahay isheeg jiritaanka iyo qarannimada ee soomaaliyeed waayo waxyaabahan waa wax masiiriya dowladda ayadaa la rabay inay kala tashato marka kala tashi la-aan arrintaas sababtay ayaa maamul goboleedyada ku kaliftay inay dowladda ay baalmaraan heshiisyadana galaan marka waxaan isleeyahay oo aan ku dhaliilayaa dowladda inay taladii la wadaagin maamulada islamarkaana muxuu ahay dowladda dowladnimada ay ka bilaabataba maamulada dalka ka dhisan in lala tashado si ay wax kastoo hagaagaan marka dowladdu waxaa leedahay wax la tashiya iyo wax qiimeyn samaysaba mal ha waa marka waa maadaama qodob dastuuri marka khilaafkuma meeshaas oo ka socday khilaafkan halkaas ka socdaa war-saxaafadeedka ay soo saareen maamul goboleedyadana taas ayuu la xiriiraa waayo maadaama dowladda ay ka cawdeen faragelinna ay muujiyeen sida war-saxaafadeedkooda ku cad marka waxaad moodaa khilaaf sababi kara meel xun inuu gaaro inay haatan dalku ka jirto caaqil muumin markii la fiiriyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ayay ka mid yihiin hoos yimaadaan dowladdii sow ma ahayn inay isku soo jiido maamul goboleedyada bismillaah horta saaxiibkii waa ku waafaqsanahay qaybahaas dowladda waxaa laga rabay maadaama iyadoo mas-uuliyaddii dalka ay hayso maamul goboleedyaduna ay wakiiladooda yihiin goboladaas bulshada ay baarlamaankii four by five meeshaan uga jiro ay ka mid ahaayeen inay la tashi kala samayso sideedaba ninka ragga garabkaadaa laga damaayo gadaashaada lagama dayo la tashi la-aan aysan dowladdu la tashan ayay nimankaanu xanaaq heshiiskaan la galeen laakiin markaa dhinaca kale ka fiiriso ma ahayna leeda ma ahayn inay galaan ma ahayn in lala tashaday ahayd macnaha waa waa dhici weyse laakiin laakiin inay inay inay dib u eegaan masiirka ummadda iyo sharciga soo ma eeyahay soo ma maamul goboleedyada ummaday dib hoos u eegaanay ahayd sharcidii loo soo noqo lahaay oo kala cadayn inay dowladda weydiiyaan soo ma ahayna waa qoran tahay laakiin ma lagu dhaqmaayo ma dhisna hay-addii sharci marka marka waxaad leedahay nimanka maamul goboleedyada iyo sharcigii iyo dastuurkii wixii oo dhanba maba ku dhaqmaayaan oo fi- hoos u fiiri maayaan walaa dowladdan ku dhaqmin haye cabdiraxmaan markii aad fiirisid maamul goboleedyada maxay sharciyan ay cugsanayaan arrimahan kalaafaadyada markaad fiirisid run ahaantii waxaan aniga isleeyahay eh, khilaafkan eh, sida haddeerba eh, arrimaha khaliijka ka jira dowladdu waxay ka qaadataa mowqif dhexdhexaadnimo ah inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha carabta mowqifkeena dowladdu mar labaad way ku adkaysatay Eh, waxaa la rabay intaysan arrinka dowladdu aysan qaadan aysan iyadu isbidin inay isku filan tahay inay u yeerto wadaxaajoodna ugu yeerto maamul goboleedyada si arrinka ay dowladda dhex- maba dhicino dowladdu Haddee- waa arrin go-aankeeda qaad dowladdu go-aankeedii qaadatay taa marka in laga daba haddii soo qalad mayna taas waxaad moodaa inaysan maamul goboleedyadii aysan fiirin maadaama markii horeba lala tashan inay iyaguna ay madaxii eh, meerahdii isaga xirteen oo ay keligood wajahadooda u dhaqaaqeen marka eh, arrintaasuna waa arrin eh, runtii falxumo ah laakiin waxaan aniga eedda saar- waxaan eedda saarayaa dowladda dhexe maxaa xalaha hadda isu soo dhawaashe waxaa lagu si arrinta aysan usii fogaan waxaa lagu xallin karaa madaxweyne farmaajo inuu talada ka qaybgeliyo dowlad goboleedyada oo hadeerta oo arrimahan aan lasii warnayn.
caanadaa todobadooda la qabtaa inuu kulanka axmed madoobe uu isugu yeeray ee wadatashiga maamul goboleedyada in kulankaas la baajiyo ee wada dowladda iyo maamul goboleedyadana kulan wadatashi degdega inay isugu yimaadaan kana arinsadaan arintaasna iska qanciyaan
arrimahan xalkooda ugu dambeeyo haddaan laysku tanasulin oon dalka iyo dadka dhibaatada haysata aan loo tanasulin oo dowladdana looga dambeyn maa dowladduna ayna tanasul muujin nimankaasna ay garabkooda ka dayday wax walba la meel dhigto xal waa la gaara laakiin haddii intaas haddii la waayo intaas haddii la dhibaato waa waayo sii soconaysa.
dal iyo dal ma gacan nooguma jiraan aad aa umahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala hayeen cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil muumin cabdiraxmaan video oo loo yaqaan muumin greeg oo ka mid ah odayaasha muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayay dooda gaaban halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada xubintii dhakhtarka weydii axmed ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
ku soo dhowaada barnaamijkeenna weydii dhakhtarka waxaa jira dad badan oo jecel inay cabaan shaah kulul mishaari kulul iyo wixii la mid a taasi dhibaato muu keeni kartaa cunaha dhakhtar cabdiraxmaan xaashi diif oo qaabilsan xanuunnada cunaha sanka iyo dhegaha ayaa taasi noo sharaxaya dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa xarunta caafimaadka xanaano ee magaalada muqdisho waxaas kuleelka waxaa la lahaa markii eh, cilmi ahaan la baaray cudurada eh, kansarka ku dhaco een, dhuunta ama een, tubadan dheer ee raashinka marta esafagaska ee ku dhacda kansarka ku dhaco waxaa waxaa la dhahaa waxa keeno een, waxyaabaha kulul la cuno sida basbaaska oo kale oo dadka badsada ama waxyaabaha eh, ayagoo aada u kulul la cuno Een, wax hadda oo reason saxa ma jiro laakiin adduunka wuxuu istusay markii la sameeyey cilmi baaris badan waxaa la istusay in ay sabab u noqoto marka dad badan la arkay oo waxaas kula cuno ee develop gareeyeen ama uu ku dhacay kansarka ku dhaco ee dhuunta esafagaska kaasaa loo saaraya laakiin waxa cunaha kan cunahan kaleed wax saameyna makulahan tubadaas esofagaska la yiraahdo ee raashinka noo marto dadka badan ee aragtid waayeelada ama dadka waaweyn oo kale badanaa waxay leeyihiin waxa la dhaho dysphagia ama laqida inay dhib ku noqoto oo ku dhaho waxaan hoore ahayn dhuunteyda ma maraayaan tubadaas oo jilicsan aad u jilicsan aa isku soo dhawaato oo isku dhegtamo marka qaar kansara ka samaysmo bismillaah magacayga anoo ku bilaaba anas yuusuf maxamed waxaa u baahanaa dhaktarka inaa weydiiyo dad waxaa jira markay jiiftaan aan sanka ka neebsan karin oo neefta afka ka soo bixinayo maxaa sababi karo dadka
anas aadaa umahadsan tahay su-aashaas soomaalida normal ay ka tahay waxaa le hebel waa quuriya laakiin quurada ujeedid waxaa waaya hawadii sanka soo maraysay oo cariiri dareemayso oo meel isku cariirinayso waxyaabaha keeni kara waxaa u weyn waxyaabaha loo yaqaano anatomical abnormalities ama habdhiskii qofkii ilaahay ugu talagalay in barar ku yimaado for example qofka haddii qumanka bararaan oo kaleeto cariiri meesha hawada meerlaa soo baxaayo ilmaha yaraa u badan waxaa ku dha waxa loo adenoid galan hypertrophy ama qanjirka gala adenoidka la dhaho oo san gadaashiisa ku yaalo inuu bararo ilmaha yar u badan yahay badanaa dadka waaweyn waxaa ku keeni karo qofka in uu cayilan yahay hadduu cayilan yahay kale oo murqahan ama oo cadiin badan saaranta oo kale ama sida hadda aan sheegaynay dalqadoo kale mararka qaar haddii waxa loo baralisa ku dhaco ama way way dheeraata inta infection ku dhaco markaasoo kale haddii iyadana obstruction waxa loo xirnaasho keenayso meesha hawadu soo marayso qubaras awjeedi dhan waxaa waaye hawadii oo cariiri dareentay meesha marleed lagu cariiriyey oo ama oo ka imaatay anatomical abnormalities aan hadda kuu sheegay ama in tonsilskaas uu weynaado infection ku dhacay ama adenoid glandigaas ama qanjirkaas uu weynaaday oo asana infection keenta kuwaasaa keeni karaan magacaygu waa cabdulaahi dhaqan cali doctoorka waxaa weydiin lahay inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigka ka imaado marka sangararka doctore maxaa sababo
bismillahi raxmaan raxiim aadaa umahadsantahay su-aal aada qaali u aha oo aada u muhiima waaye sangorarka markaan ka hadleyno waxaa la yirahdaa nasal bleeding ama ebstaxis waxyaabaha keeni kara waxaa kamid a waxaan u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause wax loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxaa kamid a in trauma wax loo jug ku dhacda sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan la kac ahayn hadduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxaa jiro sanka inay iska fafareeyaan jecel sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah oo ay ilaa shan afar xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jalcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadka waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cuduradan dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cuduradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiiga leukemiyada oo kale ama inuu qofka qabo dhiig yarada oo kale anemiyada hadduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factoriska ama protein c waxa oo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadka waaweyn oo kale oo dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangarorka intaas inuu joogo barnaamijka weydiya dhakhtarka waxaa marti iigu ahaa doctor cabdiraxmaan xaashi diif oo qaabisan xanuunnada cunaha sanka iyo dhagaha intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag aad buu mahadsanyey ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington haatana ciyaarihii waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan champions leaga xalay waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruupka e naadiga f c basel waxa ay shan gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga benfica ee waddanka burtuqiiska ka socota naadiga manchester united ayaa guulaha muhiima waxay ka gaartay naadiga waddanka ruushka ka dhisan ee c s k moscow inkastoo united ay ka maqnaayeen ciyaartooy dhowra oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa haddana waxaa laisweydiinayay baltayada sida ay ciyaartooyda kale u soo bandhigi karaan ciyaar wanaagsan ha yeeshee waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan waxaana afarta goola naadiga united u kala dheliyey ciyaaryahanada romelo lakaku oo laba gool u dheliyey antony marshall oo goolka gooraha u dheliyey iyo ciyaaryahanka henry khatarian oo isaguna goolka afraad ku soo gebagabeeyey daqiiqadii sagaashanaad ayaa goolka madiga ahi naadiga c s k moscow heshay waxaana u dhaliyey ciyaaryahanka konstantin kuchef anderleq oo ay martigelisay saltigna waxay kaga adkaatay saddex gooli waxba ha yeeshee kulanka indhaha lagu hayay wuxuu ahaa ee gruubkan naadiyada b s g iyo bayan munikh wiilasha tababare onai emry ayaa guul muhiima ka gaaray kulankaasi kadib markii ay saddex gooli waxba kaga adkaadeen naadiga bayan munikh daqiiqadii labaad ayaa goolka koowaadba naadiga munikh laga dhaliyay waxaana gool qurux badan ka dhaliyay naadigaasi ciyaaryahan daniel alves oo uu baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka ay iskuwaddanka yihiin naymar edison cavani ayaa goolka labaad dhaliyey isagoo sidoo kale baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka dhowaan ay naadigaasi la soo wareegeen ee da'da yar kalian imbabe naymar ee daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ku soo khatimay goolka saddexaad waxaana naadiga bayan munikh ay meesha ka tageen iyagoo aan wax goola dhalin ha yeeshee qaatee afar calaamadaha hurudka gruubkaasi b s g ayaa hogaaminaysa oo labadii kulan ay ciyaartayba iskale lix dhibcood bayan munikh iyo saltigna waxay leeyihin min saddex dhibcood anderlekh wax dhibca iskama lahan f k kharaabaq waxa ay martigeliseen naadiga rome waxaana laga wadronaaday laba gool iyo gool naadiga chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga atletico madrid oo ay marti u noqotay waxaana tababarayaasha labada kooxood ee diogo simoni iyo antoni conte ay soo bandhigeen ciyaartooydooda ciyaar wanaagsan daqiiqadii afartanaad ayaa waxaa rigoore ka dhaliyay naadiga kubadda cagta chelsea ciyaaryahan antwa grisman kadib markii ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara david louis uu khalad ku galay mid ka mid a ciyaartooyda naadiga atletico madrid goolkaasi waxba ayaa lagu kala nastay markii laisku soo laabtay ayaa alvaro marata goolka bareejada u dhaliyay daqiiqadii lixdanaad mishi bashawi ayaa daqiiqadii sagaashanaad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee chelsea taasoo wadna go' ku noqotay taageerayaasha kooxda kubadda cagta atletico madrid yuventus waxay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga olombiakos mario manzukij iyo gonzala iguayin ayaa labada gool u kala dhaliyey gruubkan waxaa sidoo kale ku wada jira naadiga sporting iyo barcelona waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool waxba oo naadiga barcelona ay ku oodronaatay ciyaaryahan sabistan cots ayaa daqiiqadii afartan sagaalaad goolka iska dhaliyay naadiga sporting naadiga barcelona ayaa gruubkan hogaaminaysa oo iska leh lix dhibcood waxaase ku soo xigaan sporting iyo yuventus oo min saddex dhibcood iska leh maanta waxaa la dheeli doona kulmo ka tirsan sidoo kale yuruba league f c astanai iyo slavia bruj waxa ay wada ballansan yihiin kulan xiiso badan makavi tel aviv valorial ayaa sidoo kale ah kulan ay dawadayaasha qaar ay indhaha ku hayn doonaan ac milan waxay la dheeli doontaa naadiga rejeka e e k athens waxay la dheeli doontaa naadiga asreven everton ayaa la dheeli doontaa naadiga apollon leon iyo atlana ayaa sidoo kale ah kulan ay dadka xiisay kubadda cagta ay indhaha ku hayn doonaan arsenal waxay la dheeli doontaa naadiga berisov atletico bilbao iyo zori ayaa sidoo kale dheli doona binta ciyaarahan halkaasi ay inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha inala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington jamaalow maxaad inoo haysaa dhinacii heesaha dhinacii heesaha ayaanu markan dhegaystayaasha u jallaacaynaa fanaanka axmed naaji sacad ayaan usoo qabanaynaa iyo heestiisii geni
codkaasi axmed naaji sacad ayaa ugu dambeeyey idaacadayadii galabnimo intaynu mar kale kulmayno toddobada fiidnimo wakhtiga geeska afrika waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabtii v o a odila sidaa iyo nabadgelyo
aad u guurtay